markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkeeni xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha nuur dhammaalka ugu horeeya dhambaalka ugu horeeya waa tahaniyad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah aniis maxamed jaamac faysal maxamed jaamac khadar maxamuud jaamac maxamed muuse maxamed yaasiin jaamac maxamed nimcaan jaamac maxamed maxamed cali calin sacad maxamed daahir iyo ibraahim ciise maxamed cabdiraxiim giindhe sabaad maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye yurub maxamed diiriye dhammaan dadkaasoo kala jooga daafaha caalamka waxay tahaniyad dhalasho ay hawada u marinayaan fu-aad maxamed jaamac iyo luul cali cismaan oo uu wiil ugu dhashay magaalada ballidhiig ee gobolka togdheer waxaana leenahay bay yidhaahdeen wiilkaasi ha noqdo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkana nuur waxa uu nooga yimid cawaale cabdiseed iyo saxardiid xaashi ardaale iyo cabdiwahaab dayib sheekh jaamac iyo sayid cusmaan sheekh ibraahim bedre cabdulaahi ibraahim iyo xariir maxamed cali sayid garaad cabdulaahi iyo sakariye maxamed fooxali iyo ciid qaasim warsame iyo sadiiq aadan xidig iyo faarax bashiir iyo maxamed jeke iyo muxidiin beledka dhammaan asxaabta waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdirashiid maxamed cumar iyo faadumo maxamed axmed oo meherkooda uu ka qabsoomay boorama waxaanay leeyihiin meherkiina waxaanay bed kaga baraynaa inuu idin horseedo guur kheyr qaba aamiin ayaan leenahay waa tahay daandurey haddii aan dhegeystayaasha usoo qabanno heesta ugu horreysa ee barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha waa heesta dawe waxaa ku luqeynaya fanaaniinta saahre abuukar dawe iyo xasan aadan
darmaan qurux laagu mariimay darinka naftayda daway dawo caafimaade darmaan qurux laagu mariimay darinka naftayda deegan baxday ubax dilaacay damqashada alacalka darta u haraadana deegan baxday dilaacay aan damqashada alacalka darta u haraadana maxaa gabalkoodam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteena inaanu kacun wuxuu gaaligu badnaa maxaa gabalkoodam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteena inaanu kacun wuxuu gaaligu badnaa Oh dadaalkayga mudnaa daryeelkaaga wacnaa duubadiyo dadkiina gargaariyo deeqdaa rabbi baa lahaa damaashaad ilaacaya damaashaad damaashaad ilaacaya damaashaad
duqadkayga badnaa ducada lahaa kutuubaniyo ducada waalidkeeniyo iqda rabbi baa lahaa damashaad ilaacayar damashaad damashaad ilaacayar damashaad
dadalkayga mudnaa daryeelkaaga wacnaa duubaniyo dadkiina gargaariyo deeqdaa rabbi baa lahaa damashaad ilaacay damashaad damashaad ilaacaya damashaad
dulqaadkayga badnaa sakana shucaada lahaa kutuubaniyo ducaada waalidkeeniyo iqda rabbi baa lahaa damashaad ilaacay
intaas ayaan kaga gudbaynaa heesta dawo oo dadkii xasan aadan samatar iyo sahre dawo dhambaalka gacanteeda ku jira waa tahniyad dhalasho waxaa diraya hooyo hodan maxamed cali hooyo faadume cigaal hooyo faadume cabdille iyo aboowe cabdishakuur maxamed shirwac axmed maxamed shirwac duraan maxamed shirwac liban maxamed shirwac iyo mahad maxamed shirwac farxaan maxamed shirwac cumar maxamed shirwac iyo faarax maxamed shirwac iyo weliba nuur maxamed shirwac dhammaan dadkaas oo kala jooga baa la yidhi dunida dacaladeeda waxay tahniyada dhalasho ay hawada u marinayaan cabdifataax maxamed shirwac gaabow iyo marwo raxmo maxamed cabdi oo wiil ugu dhashay toddobadii bishan degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud waa tahay waxaa noo baaqayaa xasan cabdinaasir aadan iyo yaxya cabdinaasir aadan iyo raabac cabdinaasir aadan mumtaas cabdinaasir aadan iyo rayaan maxamed cabdi iyo maxamed cabdishakuur cusmaan iyo ciise cabdi xasan iyo cabdilatiif mucalin cabdi xareed iyo abshir maxamed aadan iyo cabdilatiif barre aadan iyo mukhtaar gajuun macalin xuseen iyo xuseen xasan xuseen dadkaasi waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxay tahniyad u dirayaan ibraahim kulubow cali iyo faadumo isaaq duubow oo gabar ay ugu dhalatay waqooyi bari kenya gaar ahaan wajeer waxaanay leeyihiin ducadu waa daadiyaasha barnaamijka gabadhaas allah ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta waxaa noo baaqaya dadka kale ah faysal maxamed jaamac barwaaqo maxamed jaamac cabdisalaan maxamed jaamac maxamed ciise maxamed iyo maxamed muuse maxamed saciid saleebaan maxamed cali aadan maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed ifraax cali maxamed sheene cali maxamed aamine cali maxamed dhammaan dadkaasi waxay hambalyo meher ay hawada u marinayaan khadar maxamed jaamac iyo marwadiisa naciima farxaan maxamed oo uu meherkoodu ka dhacay magaalada burco siddeed iyo tobankii sebtembar ee sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka waxaanu leenahay bay yidhahdeen noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin yartii baan codkii cabdijabbaar alkhaliiji kusoo dhowaada
waa tahay alaileh waxbaa ka dhacay daandurayow cabdijabaar alkhaliji iyo heestiisii yartiibaan aanu intaasi kaga gudubno dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer xasan ibraahim dhammaan reer ibraahim cali injineer borow kamas faarax iyo dhuux axmed xuseen iyo naste xirse axmed iyo maxamuud macalin faarax iyo xaaji cabdiraxmaan shaale xuseen iyo waxay yidhahdeen nasro daahir axmed iyo falastiin khaliif iyo xayaad cusmaan xuseen iyo xamda muuse saalax iyo baxsan barkhad dadkaasi waxa ay joogaan soomaaliya iyo duniyada caladeeda waxayna halkan ka salaamayaan cabdirasaaq xasan ibraahim iyo sahre ibraahim cali oo ay taaniyad u dirayaan arooskooda oo ka dhacay magaalada nairobi way leeyihiin arooskiina allah ka dhigo kii aad kala kulataan bashbashii barwaaqo ee bana-ooda kala sii ummad kheyr qaba aamiin ayaanaan ugu daray dhambaalkan waa dhalasho waxaana diraya dadka kale ah hooyo hodan maxamed cali hooyo shamis maxamed cali abti cabdinaasir aadam cumar iyo xaaskiisa habaryarhani liibaan maxamed shirwac iyo nuur maxamed shirwac cabdifataax maxamed shirwac naciime maxamed shirwac iyo zamzam maxamed shirwac sacdiyo maxamuud iyo sadi yuusuf maxamed nimco ibraahim jaamac maxamed sheekh xasan ismaaciil shaafi sadiiq aadan xidig iyo cabdiraxiim axmed nuur giindhe shaafici ciid faadumo ibraahim ismaaciil iyo cabdiraxmaan xaaji daahir kamas faarax bare injineer borow dhuux axmed xuseen iyo shirwac cabdisamed dal nuurshe adnaan maxamed axmed xuseen maxamed guuleed iyo falastiin khaliif yuusuf xamde muuse saalax ladan maxamed maxmuud iyo hani soomaali dhammaan asxaabtaasi iyo familka reer maxamed shirwac waxay hambalyo dhalasho ay hawada u marinayaan cabdifataax maxamed shirwac iyo murawadiisa qaaliga ah baa layidhi raxme maxamed cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada cabudwaaq ee gobolka galguduud wiilkaasina waxaa loo bixiyey maxamed cabdifataax maxamed maxamed adeer noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca waalidkiisana baari u noqda aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray ayo cibaado axmed aadan iyo hooyo nuurto cabdulaahi cumar iyo aabe cusmaan ciise cumar habaryar maryan egland zahro filson zamzam salma iyo faadumo abti saciid abti maxamed deeq afarle iyo reer cusmaan ciise axmed bakar waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniid kala ilaaba gaarsiiyaan sharmaarke cusmaan ciise iyo fartuun xasan cumar oo arooskooda uu ka qabsoomay madiina magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin isku waara ee banheeda kala sii ubadqarqaba dhammaarkan waxaan ka helnay cabdirasaaq cabdi ibraahim sanka iyo jamaal axmed cusmaan hooyo faadumo salaad muuse hooyo carabo cali reer sheekh doon shuuriye reer shidane iyo reer naxar dhammaan dadkaasi asxaabta iyo qaraabada waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan maxamuud xasan naxar iyo iqra sheekdoon shuuriye oo arooskooda uu ka qabsoomay beledweyne gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin ee barheeda kale siiyo ummad qeyr qaba nuur heesta kale heesta xigtana daanduray waa heesta ee halkudhigeed uu yahay haddaan gaaranimo ka baxay iyo fanaanada xamdi bilan
Sure, I'm a homie. I done got me
waa hagaag haddaan gaarnimo ka baxay codkii xamdi bilan ayaa intaas ku dhaafaynaa daamdure waxaa gacantayda ku jirta hambalyo aroos waxaana lagu bilaabay waxaanu salaamaynaa baahda barnaamijka daadihiisa saaxiibayaal waan idinka guddoonnay waxaa diraya dadka kale ah hooye xaliimo jaamac astur xasan faadumo xasan iyo zahre xasan iyo caruurteeda suude iyo caruurteeda eeda daahira shariifo bakaal xabiibo xasan xaliimo jeelle nimco jeelle aadan xasan farxiyo xasan bare sheekh cabdi diiriye cismaan iyo daahir salaad aadan xamdi qaasim iyo fartuun qaasim dhammaan dadkan oo kala jooga degmada baardheere muqdisho iyo caabudwaq waxay taaniyad aroosay halkan uga dirayaan cabdifataax salaad aadan iyo aamine jaalle cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gado waxaanu leenahay ilaaha ka dhigo kuwii isku waara oo kala hela ubad kheer qaba aamiin aamiin dhabalkana waxa uu nooga yimid xasan cali maxamed oo ku magac dheer xasan cadde iyo bashiir cali daahir caano boore iyo cabdulaahi aadan daahiye iyo cabdiqaadir maxamed xasan joon iyo cabdisalaam cusmaan baase nuunkey xuseen nuur dhuurow iyo maxamed cusmaan maxamed okey iyo saalax xuseen waasuge dalabey iyo nuur xasan nuur bukhaari yaa adiga oo ku jira cali maxamed daa'uud iyo xasan maxamuud raage iyo maxamed xuseen waa suge yaanyo dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan magaalada jowhar waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan yaasiin xaaji toxob iyo naciimo xasan maxamed oo ku aqalgalay jowhar gaar ahaan xaafadda horseed ay leeyihiin arooskiina aamiin annaguna sidaasoo kale ayaan idin leenahay aamiin ayaanu leenahay si gaara ayaana daandure ee asxaabtaasi u salaamay Eh, waa saaxiibo aan meel kusoo wada kornay heesta aan u saari doonana waa heesta sida dhuuxa boorame iyo fanaanka maxamed aadan isaaq
sida dhuuxii boorame dirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dambaladu casaadeen daxadu ay furu tahay sida dhuuxii boorame dirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dambaladu casaadeen daxadu ay furu tahay sidabaad u dhiganto debi baxay lamoote u dheerte sidabaad u dhiganto debi baxay lamoote waad igu dheerte Naihe, aku arkaa wana dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe Naihe, aku arkaa wana dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa sida dhowl guyoo da'ay ama dhibiica roobka ilaygu dheehe ama lama dheebiyo dulbiyo leh ku yaallo webi dhinaca saare sida dhowr guyoo da'ay ama dhibi caroobka ilaygu dheehe
amalama dheebiyo dulbiyale kuyaalo webi dhinaca saare dhoolay sidaasba dhimirkaygu raace kumaan dhaafi karaaye dhoolay sidaasba dhimirkaygu raace kumaan dhaafi karaaye Ku arkaa waanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe ku arkaa waanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa
waa tahay intaas aan kaga gudubno codkii maxamed aadan isaaq iyo heestii sida dhuuxa boram dhammaal gacanteeda ugu dambeeya nuur waxa uu naga soo gaaray awowee taaku maxamed xasan iyo ayeeyo owliyo cali liibaan iyo ayeeyo faadumo aadan cabdiraxmaan ayeeyo idil mursal liibaan iyo eedooyin dahabo maxamed tukow iyo wiilo axmed sheekh iyo abtiyaal saalax xasan maxamed iyo maxamed cali liibaan iyo aadan cali liibaan iyo axmed mursal liibaan axmed jine adeerra bay yidhaahdeen xasan taaku maxamed iyo cali taaku maxamed iyo liibaan taaku maxamed eedooyin fortuun taaku maxamed iyo faadumo macalim awkey iyo ha ka tegina bay yidhahdeen adeero saalax xasan macalin iyo saciid xasan macalin iyo ayuub xasan macalin abubakar xasan macalim eedooyinka iyaguna kale ah bay yidhaahdeen malyuun maxamed cabdulaahi nafiiso xasan macalim iyo raxmo ibraahim isaaq juneed sheekh xasan waxaana dhammaantood iyaga oo kala jooga soomaaliya kanada iyo sacuudi arabiya ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan aabe maxamed taaku maxamed iyo hooyo nusteexo aadan sugaal oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen xudur gobolka bokool wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdiweli maxamed taakow waxaana ay leeyihiin soo barbaar noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dintiisaba waxtara anaguna aamiin ayaan leenahay warqadda dhankayga ugu dambeysa waa tahniyad aroos waxaana diraya dadka kale ah cabdi saney shambow xasan saney shambow maxamed cabdinuure shambow iyo wariye maxamed mawliid catara mahdi macalin luuley juusta rooble casamar cali colaad iyo yalax qayley colaad amran maxamuud tuuryare iyo farxiyo malaariya iyo qaali aadan cadde dhammaan dadkan waxay tahaniyad aroos farxad leh ay hawada u marinayaan saciid saney oo loo yaqaano abwaan jacow iyo xaaskiisa muumino saleebaan siigow oo ku aqalgalay degmada jalalaqsi waxaanu leenahay lamaanahaasi iscalmaday noqda kuwii isku waara oo ubad kheer qabana kala hela aamiin waa tahay heesta ugu dambayseen dhegeystayaashaan usoo qabanayna waa hee heesta galayr adaan geesi oon baqinaya galeeri ow gurigii ay ku nooshahay hee waa kan geedka weyn leh
waana codkii cabdulqaadir bagaad iyadaa ayaana ugu dambaysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha oo ay idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan garbey daanduray intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal waxaan idinkaga tegi doonaa sidaa iyo nabad gelyo
galowga iyo haadiye argoni meeraba burxan lagama waayo dadkuu gariira galowga iyo haadiye argoni meeraba gurxan lagama waayo kugu gariira cadaa qurux goobeediyo cibaad gaar ahaaneed gaaw ku siiyo giddigood ku dhaafee ada qurux goobeediyo cibaad gaar ahaaleed ulaw ku siiyo giddigood ku dhaafee adaa gesiyon biqinee galayruwada adaa gesiyon biqinee galayruwada dambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib godcurdama habeenimo dhaho angeedaraadi markan gaaris iriba raadkeedi gees maray godcurdama habeenimo dhaho angeedaraad markan gaaris iriba raadkeedi gees maray go'an roob ku hooriyo ilaho caliilan ole orod ku dhaafoon haraad geesow la dhacay go'an roob ku hooriyo ilaho caliilan ole orod ku dhaafoon haraad geesow la dhacay adaa geesiyon biqinee galayruwada adaa geesiyon biqinee galayruwada dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib tilmaan gaara qaado anu kaagad manineed guriga ay ku nooshahay waa kan geedka weyn leed tilmaan gaara qaado anu kaagad manineed guriga ay ku nooshahay waa kan geedka weyn leed hageelgeeleen albaabkee gacal baa ilaashee adigaha garkoodiyo guudka uga soo dego hagelgeeleen albaabkee gacal baa ilaashee adiga haagankoodiyo guudka uga soo dego adaa geesiyon biqine galaydu howada adaa geesiyon biqine galaydu howada dambaal gaar ahaaneed gaarsi warkaygo gacantaada uga dhiid dambaal gaar ahaaneed gaarsi warkaygo gacantaada uga dhiib